wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in ay xaqiijiyeen kiiskii saddexaad ee koronavirus gudaha waddanka soomaaliya wasiirka caafimaadka soomaaliya fawziya biikir nuur oo warbaahinta la hadashay ayaa shaacisay in qofkaasi uu yahay qof ajnabi ah oo la shaqeeya xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya labada shaqsi kalena ay yihiin soomaali dibadaha ka timid waxaa jira walaac laga qabo in kiisaskani soo badanaya gudaha soomaaliya ay dhibaato farabacan ku keeni karayso shacabka soomaaliyeed oo hadda la tilmaamo in aysan u diyaarsanayn qaarkoodba aysan la soconin muhiimadda ay leedahay in la kala fogaado iyo sida cudurkaasi looga hortegi karayo qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa xaaladda caafimaad ee ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde oo isaga iyo wiilkiisaba uu haleelay cudurka coronavirus ayaa la sheegay inay degan tahay nuur cadde ayaa ka mid noqday dad dhowr ah oo soomaaliya oo coronavirus ku haleelay magaalada london toddobaadkan waxaa london sidoo kale ku geeriyooday cabdiqaadir maxamed faarax biriq oo ka mid ah ciyaartooydii hore ee xulka kubadda cagta soomaaliya oo cudurkaasi coronavirus dartiis u dhintay meelo kale oo ka mid a yurub waxaa la sheegay in dad soomaaliyeed ay cudurkaasi u dhinteen saddex qof oo rayida ayaa toddobaadkan ku dhimatay magaalada muqdisho kadib qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada qofka isusoo miidaamiyey ayaa la sheegay inuu isku qarxiyey agaarka baar bulsho oo ay hadda degan yihiin dad barakacyaala goobjoogayaal ayaa idaacadda v o a u sheegay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba ay rayda ahaayeen al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaas isla wararka al-shabaab inta la xaqiijiyey guddoomiyaha deegaanka raaskambooni oo hoos yimaado degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose iyo afar qof oo kale ayaa toddobaadkan la sheegay inay ku dhinteen qarax miino oo ka dhacay xadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya gudoomiye cabdulaahi diiriye iyo saddex ka mid ilaaladiisa iyo darawalkiisa ayaa ku dhintay qaraxaasi miino sida dad goobjoogayaalahi saraakiil ka tirsan jubbaland ay v o a u sheegeen al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi war toddobaadkan ay soo saareen guddiga somalilan u qaabilsan u diyaargarowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus ayay ku shaaciyeen go-aano ka kooban lix qodob iyagoo bulshada reer somalilanna ku adkeeyey inay ka taxadaraan xanuunka islamar ahaantaas inay raacaan fariimaha la bixinayo somalilan ayaa sidoo kale waxay toddobaadkan xirtay mas-uuliyiinta hoteelka sky ee magaalada hargeysa kadib markii mas-uuliyiinta la sheegay inay diideen in hoteelkooda loo adeegsado in lagu karantiilo dad ka yimid wadamada looga shakisan yahay in cudurkani uu kusii faafayo qaar ka mid a shaqaalaha hoteelka oo hadle ayaa sheegay in ay arrintani mas-uuliyiinta si khasab ahy usoo bandhigeen hase yeeshee ay ka biyodiideen taasina aysan ahayn mid ay iyagu ku qanceen oo ay doonayaan in dadkaasi haddii la karantiilayo meelo kale lagu karantiilo aan hoteelkaasi lagu karantiilin mas-uuliyiinta somalilan ayaan ilaayo hadle ka hadleen arrintan aynu kusoo laabanay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad horodhaca barnaamijka ku maqlayseen cudurka coronavirus ayaa faraba-an ku haya dunida waxaana soomaaliya laga helay kiisas dhowr oo ilaayo saddex gaaraya oo laba ka mid ay soomaali yihiin halka qof kalena uu yahay shakhsi ajnabiya oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya sida ay toddobaadkan shaaciyeen wasaaradda caafimaadka soomaaliya iyo xafiiskahaasi qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya haddaba soomaaliya ma u diyaarsan tahay arrintan maxaa la gudboon dadka soomaaliyeed si ay uga hortagaan in cudurkan uu gudaha dalka soomaaliya ku faafo walaaca nuuce ayay dhakhaatiirtu qabaan arrimahani waxaa la qaadaa dhigaya oo aanu kala sheekaysanaynaa doctor ibraahim maxamed cali oo ah maamulaha cisbitaalka jawiil ee degmada jawiil ee gobolka hiiraan waxaa isaga iyo dhakhaatiir kale oo gobolka hiiraan ka howlgala dhowaantan ay kulan ku yeesheen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kuwaasoo ka arrinsaday sidii cudurkani looga hortagi lahaa bulshada gobolkana looga wacyigelin lahaa wareen waxaan doctor ibraahim weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo walaaca ka dhakhaatiir ahaan ay ka qabaan arrintani
su-aashaas waxaa is leeyahay dhakhaatiirta iyo dadka soomaalida walaac badan ayay ka qabaan si gaar ah dhakhaatiirta markaan ka hadlo walaacii ugu badnaa ayay ka qabaan sababaha keenayana waxaa waaye waa xaalad maanta brofessionkoodii maxaa tirahdaa la halmaasho waa ama la xiriirta tan kale waxay haddana fahmi karaan dhibka siduu ku faafaa iyo waxay fahmi karaan culayska ka imaan kara iyo haddana bulshada soomaalida qaabkay u nool yihiin hadda saacadan la taaganya runtii walaac xoog leh ayaan ka qabnaa ilaahay ummadan ha ka badbaadiyo laakiin culeys badan ayaa jiro walaac badan iyo cabsi badan ayaa ka jirta waxyaabaha keenaya in cabsi intaa la eg ee dhakhaatiirta si gaara uga qabaan waxaa ka mid ah runtii wadamada deriska ah oo cudurka uu kaysaskii hadda laga sheegayo aada ugu badan yihiin ee soo badanayaan oo maalinba maalin ka dambeysa dhimashona la sheegay keesas cusub oo hor lehna la sheegay intaa waxaa dheeri ah xuduudahaas marka way wada furan yihiin xuduud maanta soomaaliya u xiran ma jirto oo laga samayn karo waddanka laga soo galo oo qofkii soo galayo laga soo baari karo way adag tahay hadday jirtana waxa waaye waa in aan la samayn karin oo meelahaan la istaagi karina ka badan etoobiya iyo kenya labadaba ee xuduudahooda way nagu furan yihiin dhammaan labada wadan ba maxaa tirada keesas badan ba ayaa hadda laga sheegaya oo kordhaya iyo tobanaya hadda kusii dhow taas waa midaas walaac badan bay abuureysaa waxaa kaloo jirta ee dadka oo soomaalida ah ama dadkeenii ama dadka afrikaanka ah ee dad badanoo waxaa ku jiro aada u liita oo u nugul cudurkan oo maxaa tirahdaa difaaca jirkoodu aada u liita oo sidii dadka nafaqadarida qaba ee waayeelada maxaa tirahdaa oo dadka waayeelada oo dadoodu aada u badan tahay oo haddana maxaa tirahdaa ayagoo laftikooda qaba een difaacoodu sidii la rabay aan ahayn dadka xaalada caafimaad la nool sida sokorta iyo dhiikarka iyo wixii la mid ah ee iyo maxaa tirahdaa neefta oo aada u badan waxaa kaloo jirta oo runtii walaac badan muujinaya ay dhici karto habka ee dadka soomaalida ay u nool yihiin ee adduunka dadka xoola dhaqatadu waa ku yaryahay dadka baadiyaha waa ku yaryihiin dadka maxaa tirahda biyahooda aan tuuba ku jirin oo maxaa tirahda biyaha banaanka u raadsadaa ee xoolo banaan u raadsadaa xoolo banaanka ku dhaqo way ku yartahay dadka soomaalida si loo celin karo way adkaanaysaa oo guryaha loogu haayo oo si looga hortago waxaasoo dhan waxay abuurayaan walaac fara badan waxaa kaloo runtii walaac badan abuuri kara sistemka caafimaadka oo ka jira soomaaliya oo maxaa tirahdaa aan wada gaarin gobollada iyo shaqaalaha iyo maxaa tirahdaa qalabkii loogula tacaali lahaa oo aan aada u diyaarsaneen marka doctor ibraahim maxaad kula talinaysaa soomaalida inay sameeyaan si looga hortago faafidda cudurkan coronavirus talooyinka aan dadka soomaalida siinayo waxaa waaye marka hore horta inta inay maqlaan dadka xaaladahan ka hadlaaya oo u cilmi leh oo dhaqaatiirta inay talooyinkooda dhageystaan ay fuliyaan talooyinkaas oo dhaqaatiirta bixinayaan waxaa ka mid ah in safaradii isku socodkii la yareeyo dadka ay guryaha ku nagaadaan dugsiyadii iyo iskuuladii iyo meelaha dadka iskugu imaadaan hoteeladii maqaayadihii fadhikudirirkii waxaasoo dhan la joojiyo la qaato talooyinkaas la iska dhaafo waxaan kaloo kula talinayaa dadka haddii loo baahdo adeeg laga maarmaanka oo banaanka loo aado qof weyn taxadari kara oo dharkii ku aaday magaalada gacmihiisa ka adkaan kara oo xafidi kara in loo diro in maxaa tiradaa qofkii hindisanayo usan hawada ku hindisoonin oo mara isticmaalo afka saarto qufaca iyo wixii lamidka ahba ka sameeya gacantii uu maxaa tiradaa wasaqaysan ama ku qufacay ama aysan dadka ku salaamin salaanta la yareeyo waxaan kaloo kula talin lahaa in ilmaha yarirka iyo kuwa deriska guriga jooga la kala haayo la kala ilaaliyo waxaa kaloo tala ugu dara lahaa haddii qof calaamadaha looga shakin karo cudurkaas la arko sida qufaca iyo hindiso fara badan iyo qandho fara badan waxaas haddii lagu arko in lala xiriiriyo meelaha dadka lagu karantiilo in lagu xiriiriyo oo maxaa tirahda si xaaladiisa caafimaad loola socdo haddii lagu xaqiijiyo oo lagu arkana cudurkaas aysan dadka iyagoo shacabka aan shaqaalo caafimaad ahayn aysan u adeegin ee dadkaas ay u adeegaan shaqaalaha caafimaadku u adeego oo heli kara wixii maxaa tirahda markaas naftooda ku badbaadin lahaayeen taas uma dhigna inaa qofkii markii la yidhaahdo oo xanuunkan ku imaada aan nacday ama ehelnimo naceeb iyo waxa lamidka ama ahaan laakiin nafta caafimaadka qabtaa la badbaadinaya waxaan codsan lahaa dadka soomaalida inay fahmaan haddii qof uu dhinto oo ajalkiisa uu gaaraan shaqaalahaas caafimaadka ay duugaan oo ayaga maxaa tirada inay isku imaadaan isku gadaamaan oo ninkaas inay qofkaas inay duugaan aysan isku shuqlinin laakiin dadka ku shuqlan ay noqdaan dadka heli kara wixii maxaa tirahdaa naftooda personal protectionka protection equipmentiga heli kara inay noqdaan oo ayaga looga haro talooyinkaas dhanaan siinaya qofka haddii qandha iyo wax lagu arko wixii qandha jibiya iyo wixii lamidka aada loo siiyaa si qandhada looga ilaaliyo biyo badanna waa la siinaya suusan qofka u fooq baxin oo biyihiisa la ilaaliyo dadka qaba maxaa tirahdaa cudurada u nugul sida hooyooyinka urka leh oo maxaa tirahdaa dadka qaba neefta dadka qaba sokorta dadka qaba wixii lamidka iyo dadkii da-dooday badan tahay in aada loo ilaaliyo si fiican loo xafido meelo fogfog oo maxaa tirahdayo la geeyo lagu ilaalin karo waxaa kaloo aan intaas ku dari lahaa dadku inay qaataan waanooyinka mar kale mar kale waxaan ugu celinaya waanooyinka dhaqaatiirta in la qaato kaasi waxa uu ahaa doctor ibraahim maxamed cali oo ah maamulaha cisbitaalka degmada jawiila gobolka hiiraan oo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka marti ugu ahaa dhegaystayaal barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabaynaya tan kulan dambe nabadgelya